بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أقسام الحديث وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد بالنقل عبد ضابط الفؤاد عن مث- عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتود وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند لأنه أصح مطلقا وقد خضى به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناصق مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهر عن سالم أي عن أبيه البر وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به أو فضل سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن هشام النقعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عممه أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعمه ولكن طلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعف أحفظ منه عسر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الحديث حديثك qaydihii u kala baxayay naa waa qaydihii guud ee bal xadiidku anwaaco fara badanibaha hoos kaleene si guud uu kala baxayo anwacihiisan kale badan ee dee waxa weeyaan kitaabkan dee lixdanka kaba sarreeyaana iyagu ka farcoomaye inay hoos kelayeen taas buu adigu maxalkeedii yahay wuxuu uhi muadinku raximahu llahu tacaala waahlu haada asha'ni shacnigan oo waa cilmiga xadiidkii ehelkiisii oo dadka iyagu sha'nigan ama cilmigan ehelkiisii qasamuu way qaybiyeen assunana sunanta waa axaadiistii waxay u qaybiyeen oo dee noocyo iyagoo kaba yeelaya ilaa saxiixin mid isagu saxiixa iyo wa daciifin mid isagu daciifa iyo wa xasanin xasan saddexaasay u qaybiyeen oo culimmadii iyagu cilmigan ama fannigan aan hayno ehelkiisa ahaa a'immadiisa ahaa waa ehelkii xadiidka markaa waa dadkii fannigan ayaa waxay u qaybiyeen buu leeyahay xadiidka saddex qayboodoo waaweyn oo guud saddexdaa qayboodi mid waa isagu saxiixi midna waa xasankii midna waa xadiidkii daciifkaa saddexaas weeye kale waxaan filayaa kitaabkii hore markaa ibnu kasiir ictiraab halkan ah inaynu soo aragnay oo uu leeyahay xagga dee taqsiimku intaa waa ka badan yahaye laakiin kolleyna taa jawaabteenu waa inoo horeysay oo waxa ay tahay maaha anwaacdan faraa badan ee saddexdan kusoo kala hoos arooreysa taa ujeedadu ma aha ee waa aqsaamta guud ee anwaaco fara badan oo kala raacayaan ay kasii farcoomayaanoo dee xadiidku si guud marka la eego inay mawduuca iyo waxyaalahaasi xadiidba maaha saddexdan qaybood kama baxayo waxyaalaha kalen arki doonaa ama waa noocyo halkan iyaga imanaya hoos imanaya ama waa wasaa-ishii saddexdan dee lagu ogaan lahaa ee laguba garan lahaa iyo sifaadkii waxyaalahan ay kaba dhalanayeen sida ruwaadda iyo umuurahaas bay noqon ama waa waxyaalo kale oo iyagu kitaabada guudun kuba tacalluqsan xaqiiqa kitaabadiisa riwaayadiisa oo iyaguba dee ka wada dhexeeya bal umuurahaasun bay noqonayaane laakiin horta sida guud wuxuu u kala baxayaa xadiidkii saddexdaa qaybood buu u kala baxan sida u kala baxayaana dee sifaatkan xadiidka laguma aqbalayo hadduu xadiidku ka kulansaday halkii ugu sarraysay oo dee sifataan si dhan oo buuxda ay sifadii looga helayna darajadii koobaad ee saxiixii buu noqon bal isagoo ha qaybaha sii yeeshee haddii sifaatkaas ay jiraan laakiin heerkii dee dhammaa ee taamka aanay gaadhsiisnayn oo sifadii way xasisheen laakiin wax dhan ma ahana waa noocan xasanka laguma magacaabayo sifaadkii qabuulka haddii la waayo wax ka midana oo dee wixii lagu aqbali lahaa meeshii ay kaba baxaan dhammaan ama mid ahaan ba ay kaba baxdona wuxuu noqonayaa nooca daciifka laguma magacaabayo isagu weliba qaybaha sii badan usii kala bixi doono taasna ay tahin asbaabaha dacfigan keenay wuxuu bal xagga dacfigani kaba yimid tasmiyaad iyo magacyo ay leeyihiin ay noqon doonto sian dee kutubtii horeba kuba soo aragnay in halkana kuba arkayno waxaana jirta dee sheekhu imika halkan wuxuu kaba dhigay culimadii xadiidka si guud iyagoon la kala qaadahaynba inay taqsiimkan iyagu u qaybiyeen xadiidkii saxiixaha adiga xadiidkii ay uga qaybiyeen kale waxaana jirta oo la arko wax horena inaan kaba soo aragnay ahlu xadiidka barhkoodo xadiidka dee kaa maqbuulka iyo kaa la aqbal ahayn un u kala saaraya oo bal markaa saxiix iyo daciifun kaba dhiga xasankiina wuxuu hoos gelayaa oo uu markaa ka mid yahay un kol haddii uu mid la aqbalayo lagu camal falayo yahay saxiixii unbay raaciyaan oo dee qolooyin aan kala soocin oo horeba aan waxuga soo aragnay way jiraan oo xataa ibnu khuseyne iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo walow dee hadalla meeshii ay jiraan haddana xagga camalkooda iyo si ay isu raaciyaan iyaguna xasanku dee qaybtaasun baabu kuba daran taqsiimkan aan haynaano khadaabiyabay cibaaradiisii ahayd arrintaa jirta dahaadeed baa suyuudi isagoo beydkan kaba qaatay ciraaqi ka qaatay ahoo ma odhanayno waa tawaarud alkhawaadir waxay dhahaano laba nun usugayn inay wax keliya u wada nadmiyeen oo isku mid noqdaan kalaamkoodu laakiin tande waa kitaab ogaa arkayay doonayay inuu kordhiyo beydkii abyaada waa adeegsado ama tadmiin ba iskaba noqon waxay kuwa magacaabayeen ayaa wuxuu si haddana taa u yar bedelo ayuu kaba cabira walaktharuuna qasamuu kulla sunan ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan oo macnaa agtariintii waysao kaba cabiray arrintaa jirta daraaddeed ee aan sheegnayba kollayna xagga ayne daciifku rutba ahaan isagaa xasanka kaba horeeya ka dambeeya xasankaa ka horreeya horreysiinta la horreysiiyeyna wasankan iyo shicirkan baa keenay balladeesaa wasankii baa keenayey walow de a isqaban lahaayeenoo qolooyinkii xerta sheekhaba ahaa ama asxaabtii ciraaqi ah barkood beydka intay dib u nadmiyeen xasankuna uu halkii sii galay daciifkuna uu dambeeyey haddana kolley ama muqaabaladan saxiix iyo daciif si guud ay isu qaabilayaan ama mila dee xaggan wasanku wuxuu kuba xambaaray isagii xagga rutbada waxa horeeya dee xasankiibaa horeeya bal beydku si guud macnihiisu kaa weeye markaa isagaa deeta halkan wixii ka farcoomaya inoo sheegi oo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa ahlu hada shani shanigan oo xadiidka ah ehelkiisii marka waa ahl alxadiide qasamuu way qaybiyeen kollayna sidaan soo sheegay de kitaabka haddaan idin xarakaysnayn bal bandigay eegta uun oo markii horena wani dee kuba dhawaaqe soo aqriyey imakane oo qasamuu siinteedna waa shadayahin qasamuu way qaybiyeen assunan markan aqriyan eeg dee ruuxu doonaya beydka inuu ku inshaado halkan assunan unbaad odhanaysaa oo waa la sukuuminaya de imika markaan la qabaysanayno kale markaa iyo kale ogaado marka horeen anigu aqriayo waa beydka sidii loo aqrii lahaa kaasaa daraaddeed meel mansuub ahaan layd baa dee sa sukuun lehba oo wasankan ama khaasatan meelahan qawaafida iyo labada shadri aakhiradooda waxyaalaha dhacaya se markan dee aan caadi u aqriayno icraabtiisii unba caadiga ahayd baa laftigii lagu laqbaynaya ama la icraabayaan qasamuu way qaybiyeen assunana sunanta waana jamcu sunnatin oo imika halkan waa axaadiistii ilaa saxiixin saxiix bay u qaybiyeen iyo wa daciifin daciif iyo wa xasanin xasan iyadaa wa xasan baan beydka aqrian markay inshaadkaan aqriyana marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala faalwalu ka hore waa saxiixi almuttasilu lisnaadi isnaadkiisu kii uu xidhiiday weeye isnaadna iyo sanadna bal markaynu imanka tacriifkana u kala joogno wax keliya aan ku wada idlaaqayna ama aan ku wada laqbaysanayna oo ah ruwaadan xadiidka warinaysay ee midba mid kaba warinayay ilaa laga gaadhayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas baa isnaada taas baa sanada waayo awqaadda qaarkeed waa la kala farqiyaayo isnaadka waxay kuba fasiraan xikaayada waramitaanka aan ka waramayno ee ruwaadaas oo bal masalan xikaayadii laakiin imika waa ruwaada naftoodii markaa dariiq iyo rijaal iyo isnaad iyo sanad iyo bal khaasatan markan tacriifkan oo kala joogno waxbaan ku wada fasiranaynaa marka isnaadkiisu ku xidhiidho weeye u sugnaatay naqlintii iyo warintii taasoo cadligaasoo daabit ilfu-aadi fu-aadkiisa iyo qalbigiisu mid wax dabdiya wax xifdiya oo hagaag wuxuu qabanaya uu yahay cadligaasoo can milihi yarwi ka warinaya can milihi mid isaga lamid oo isaguna cadli daabid ah oo welibana dee maaha kaasuna waa min awali lisnaadi ilaa aakhirih isnaadka dhammaadkiisa ilaa mi awalkiisa ilaa dhammaadkiisa isaguna ku cadli oo daabido kaba warinaya min gayri maa shuduudi maadu zaa-ida weeye kale sharaxana markaa aqridaan waxaa arki doontaan laftiga sidoo kala cabire muqxama waana macnaa zaa-idun waa wax halkan lagu lasoo dhexgeliyey uun aan dee isagu imika lafti zaa-ida min gayri maa shuduudin ay min gayri shuduudin shuduud sanadkiisa gala ama matnigiisa gala taa la-aanteed iyo keyrkeed oo isagoo wax shuduudi aanu matnigiisa gelin iyo wa cilatin min gayri cilatin cilal keyrkeed iyaduna gasho matnigiisa ama sanadkiisa ciladaasoo qaadixatin mid xadiidka dhaawacaysa sixadii iyo aqbalkii la aqbali lahaa u hor joogsanaysa oo manciyaysa iyadoo ah bal markaa qaadixa oo fatuudi waa iska qaadixadii wixii aan kuma sii ogaanay keenayso macnahani uu ahaayo lafdigii lasii tasriixiyo oo bal markaa tuudiina dee waxaan hamsadii loo tashiiriyey waa wasanka daraaddeed ee wuxuu asalku ah ficilku waa ficil mahmuusa oo fatu'dii buu markaa ahaa ee tasiilkan wuxuu kaba yimi xaggan shicirkaa keenay ama waxawey wasankaa keenaya oo fatu'dii markaa dhibayso oo xadiidkii waxyeelayso waa iyada waxaan leenahay un tasriixu lima culima min qowlihi qaajaxa wixii lagaba ogaaday ama ciladan ay meeshan idlaaqaan waxay to waa ciladii ta'siirka lahayd ayuun baaba lasii caddeeyey bal waxa weeyaan iyadii wax dhibaysa waa xadiidkii saxiix ahaa buu inoo tacriifiyey sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegay shuruudda ay tahay in xadiidkiisa marka saxiix la odhanayo sixo loo xukminayo in laga helo oo shuruuddaas isaga ay u buuxsanto shuruuddii waa shan buu imika halkan inooguba sheegay ka hore wuxuu ihi almuttasilu lisnaadi waa kii sanadkiisu xidhiidhayo macnaa ninkan mu-alifkee maanta soo saaray xadiidka ilaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laga gaadhayo dadkii xadiidkan midba mid kaba warinayay waa inay wada joogaan oona cidi kaba dhicin horta waliba dadkaasna dee dad kala wariyey waa inay yihiin oo taas awal isnaadna waxay kaba cabiraan xaggan iminka bukhaari oo kale sheekhiisa waa isnaadka bilowgiisii isnaadka dhammaadkiisna waa daraftaa saxaabigu uu kuba sugan yahay sanadka dhammaadkiisiia haddaba sanadka bilowgii ilaa dhammaadkii inuu xidhiidho marka taa maxaa ku baxaysa oo lagaga ixtiraazaya dee anwaacda inoo soo socotee mursalkii lahayd iyo mucdalkii iyo munqadicii falmucallaqi ee meelaheeda meelahooda inoogu iman doono tacriifkooda iyo waxay yihiin intuba cibaaradana almuttasilu lisnaadi bay ixtiraas iyaga ama ay ku baxayaanoo kuwaasaa lagaga ixtiraasaya kuwaas mid kastaaba bal dee mucallaqu kalaam khaasuu yeelanaya khaasatan markuu saxiixa uu kuba sugan yahay iyagu dee saxiixi markaa ma noqonayaan oo waxa sixadooda hor joogsanaysa itisaal la-aan oo horta sanadku waa inuu xidhiidho welibana uu ku xidhiidho ku cadli ah laftiga cadli asalkiisa hore dee ama dee master ahaa inta badan mufrad iyo musano iyo jamac dhammaanba laftigunbaa ku wada dhaca mudakar iyo muanas laftigunbaa ku wada dhaco cadlas lama odrhanayo walow dee markan dambe macna lwasfi oo la milicsaday cadlaan iyo cuduulba lama tasniyeye lama sharciyey laakiin asalkiisu waa master dee masaajirta lama tasniyeeyo marka aan dee macno kale la milicsanayn oo lamana jamciyo sidaa daraaddeed laftigeena cadli waxa weeyaan rag iyo dumar mid iyo wax ka badan intaba laftigan baa ku wada dhacaya haddaba oo imaka dee rajulun cadlun iyo rajulaani cadlun iyo qowmun cadlun waa la odhanayaa luqa ahaan marka macnihiisa ah ee kal kal iyagoo macna lwasfi minacsidaaba cadlaan iyo cuduul meesha ay timaadaa la tasniyayaa la jamciyaa daba ku isagu cadli ah macnaa waa shaksi raawiye cadaala u sugnaatay cadaaladuna de waa ruuxa muslimka ama waa ruuxa leh isagu sifo nafsaaniya ama xaalo keenaysa inay ku dee keenaysa isaga inay ku xambaaro keenaysa adigu bal inuu laazimo taqwadii ilaahay cabsidiisi iyo muruu'adii oo dee kolley ay kaba dhigaan quyuudeeda ruux muslim oo baaliq oo caaqil oo ka nabadgalay fisqa iyo muruu'ada wixii jebinayay marka halkan cadliga meesha loo jeedaana waa cadliga riwaayada ee caddiga shahaadada maaha kollay furuuq waxoogaayna waa udhexeeya kutubtan ashbaah nadaa'irku ay dhigaan sida suyuudi kitaabkiisa iyo kutubta laba midka ama kutubta noocan kale alfuruq ay yidhaahaan oo iyadna qayb kuwa kaba mida una walow dee intaa furuuqda ay kuba khaas yeelaan oo bal marka halkan dee rag looma shardiyo dukuuro lama shardeeyo xorriye lama shardeeyo cadad lama shardeeyo waxyaalihii shahaada lama shardihi jire waa cadligii riwaayadu ka waasacsan yahay cadliga shahaadada cidhiiriyahe ku isagoo cadli ah warintiisa ku xidhiidhay oo waa shardikaasna shardigii saddexaad marka maxaa halkaa inooga baxaya haddii ciddan xadiidka warinaysa ama ruuxan cadaaladiisa la aqoon uu yahay waayo kan waa in cadaaladiisii la garanaya usugnaatay oo waxaa meeshii majhuulkii labadiisii qayboodba ama qaybihiisii majhuullacaynkii majhuulxaalkiiya waa meesha iman cadaaladoodii lama garanayo kii mubhimka ahaa iyo dee isagiiba la garanayo cadaaladiisii lama garanayo kii aan cadaaladiisa la garanahayn iyo kii isagu lagu ogaaba dacfi inuu daciifkii laba garanayay labadiiba halkan ay ku baxayaanoo dee kuwaa wixii ay warinayeeni saxiix ma noqonayo oo dee shardigan baa markaa meesha ka baxaya kuwaa iyagu waxay warinayeen oo iyaguna halkaasaa ixtilaasay tani tahay dabi bilfu'aadi fu-aadkiisa uu yahay mid wax dabdiya adigu kollay waxba shardi maaha fu-aadku inuu dabdiyo ee ruuxa horta waa inuu dabdi u sugnaaday waxqabasho oo haddii uu dabdi laadeedla iyo daadibulfuaad ay keenayso ama dabdi kitaable iyo kitaabkiisii uu ku qortay darsisan oo kale isagoo dhegaystay axaadiista kuba wariyey kitaabkiisii uu dabdistay saxday gacantiisa uu ku haysto taqyiir iyo taxriif uu kaba ilaaliyo ilaa bal dadkii kale uu kaba gaadhsiinayo xifdi dee yaanu xifdisnaaninbe kol hadduu dabdi kitaablaya isaguna dabdigii meeshii uu yaalla waana la aqbalaya xadiiskiisii waa inuu dabdi leeyo meeshii wuxun baa lagaga ixtiraasaya baxaya xadiiskii ku mugafala ku khada-iisa iyo uu badan yahay sahwigiisu inkastaba sidqi ha u sugnaado cadaaladaas ha u sugnaato dee ruux sidqi iyo taas dhowrsooni iyo waracnimo lagu yaqaano adee kol haddii xifdigiisu xun yahay oo gafle iyo khada badan iyo xasaawi lagu og yahay isagana xadiidkiisi meesha uu ka baxayaayo saxiix ma noqonayo bal taasay ixtilaaf tahay walibana can mislihi uu kaba wariyay mislina waxaan idhi waa min awal isnaad ilaa akhirih oo bal taas oo imika waxba imaka halkan can misli dee waa raawi kastaaba inuu wasfigaa lagaba helo unbay tao kii hore binaqli cadlin baa inoogu filan oo imaka tan shardi afraad oo inoo soo kordhaya ma aha welibana aanu shuduud noqon shuduudkana raawigoo ku khilaafa cid isaga ka mudan mukhaalafadii aan la jamcin karahay inuu is-anfiyeysa taas bay idhaahaan bal haddaba shuduudkii waana inoo dambaysaa waa inaanu shuduud sanadkiisa iyo matnigiisana gelin ilana waanay gelin oo waa adigu wax qarsoon oo xadiidka kusoo baxayo inta badan dee dadkan toosan ayay axaadiistooda cillada kuba timaada oo xadiidkii markaa hadhow sixadiisii waxyeelaysa bal markaa shuruudaha shantaa laga helo xadiidkaas waxaa lagu magacaabaya saxiix intaas buu yili wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala laqabadan baan ku noqone falawalu ka hore almuttasilu lisnaadi isnaadkiisu kii uu xidhiidhay weeye binaqli cadlin ku isagoo cadliya cadaala ay u sugnaatay waxa weeye oo imanka dee masterkan bimacna wasf marka loo isticmaal kalkan caadil dee waa laga yaaba laqabadeedna un bay kusoo baxdahay luqadii ma ahaanayso oo xaggii luqadii caadili ma kale waa binaqli cadlinku ay isagu cadaala usugnaato cadliga warintii isagu sanadkiisa uu ku xidhiiday oo dabi bilfuaadi fu-aadkiisuna uu yahay mid waxqabta waxaanan leenahay dabiga sadriguna halkan waa caadi wa can milihi mid isaga lamida ka warin min awali lisnaadi ilaa akhirih min gayri ma shuduudin min gayri shuduudin shuduud la-aan oo shuduud gelaya markaa masalad wacilatin min gayri cilatin cilo la-aanteed ciladaasoo qaadixatin mid xadiidka sixadiisii waxyeelaysa oo ciladu haddaanay qaadixayn dhib ma laha oo se ikhtilaaf yaroo bayna laba shaksi oo siqaa un la iskuma khilaafay ama dee waxa weya qalad kuma dhacay nin siqaa nin kaloo siqaa halkiisii lagu bedelay xadiisku kolba kii wariyaana waa nin siqaase xadiis noo dambeeya albayacabi bilkhiyaar oo kale ee waa ciladii qaadixada ayd ee waxyeelaysay matni ahna gashaa masandaani oo fatu-dii dhibaysa xadiiskii kale antikaaba wey wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wabisaxiixi wadaciifi qasadu fi daahiri alqadca walmuctamadu haddaba waqasaduu waxay u qasteenay ula qasteenay ula jeedaan nimankan ahl alxadiid weeye bisaxiixi saxiixa macnaa biqowlihim hada xadiidun saxiixun qowlkooda ay odhanayaan xadiidkani waa saxiix iyo wadaciifi wabidaciif daciifki o wabiqowlihim hada xadiidun daciif iyo hadalkoodan ay odhanayaan xadiidkani waa daciif waxay ula jeedaan fii daahirin waa daahiran waa waxa iyaga daahirka waxa uga muuqday xadiidka sanadkiisa shuruudaha aynu soo maray tawafurkooda ama helitaankooda ama wax kamida iyadoo la waayo taasunbay ujeedadoodu tahay lalqaca lalqadcana way nasbisan tahay bal ficilna halka waaban iska soo dhiganaynaa haddii dee barhkood haba ay yidhahaan fii daahirin waa maxalkaa iyada fii daahirin oo daahiran ahayd oo nasbisnayd baaba lagaba cadfee ilaa anahum qasaduu alqadca ma aha inay u jeedeen ay hadalkaa ula jeedaan alqadca goyn la goynayo xadiidkan sixadiisa ama dacfigiisa waaqic ahaan iyo nafsul amar ahaan iyagu loo goynayo oo sheekhu walmuctamadu wuxuu ku ta ku xidhanyay inta dambe oo kolley marka ragga shucaradee waaweyn ee dee khaasatan inta badan manduumaadka cilmiga lagama dhowri karo oo daruuro shicri oo kuba badan iyo waxyaalo badan baa iskaba jirta laakiin cilmigan ay xambaarsantaha maqsuudku yahay kolley qolooyinka kale xagga shicirka oo kale tan ceeb ceebaha shicirkay noqonaydo beydkan ayaa beydka damba xaggii macna ahaan kuba xidhnaanaya dee shadiga ninka dambu kuba xidhanya maya walmuctamadu ba xaggii dambe raacsan bal markaa waxa ay tahay oo uu sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala haddii nimankan ahlu xadiidku ay yidhaahaan xadiidkani waa saxiix macnahoodu waxa weeye shuruudda aynu soo marray baa laga helay oo xukunkoodaasi wuxuu noqonayaa un waxaan iyaga uga muuqday isnaadkan ugaba muuqday taas buu noqonaya emaha macnuhu inay leeyihiin nafsul amarka iyo xaqiiqada ama ayay tahay hadalkani oo xukunkiisani sidaa ku yahay macnaa waxa weeye imaka bal nin aada ku kalsoon tahay oo dhowrsoon oo run ku og tahay oo dee mu'min ah oo ilaahay ka cabsanayo wax kastay aan ku ogeyn hadduu imaka war kuu sheego warkii waad rumaysanaysaa oo waad ka aqbalaysaa marka aqbalkanna waxa keenay dee ninkan xaalkiisan aada ku ogtay baa keenay laakiin haddaan eegno waaqaca iyo nafsul amarka ninkan waxaa dhici karta in waa bashare khada ka dhaco inuu waxaan ismoodsiiyey ama iloobay ama waaqacadan uu kuusoo naqliyay sideedii aan usoo wada naqlin oona u wada dambinin waa suurtagal oo arrintuba say jirta ay tan ka duwantahay waxaan adiga ku muuqday laakiin adiga ee taasna awoodda iyo aqoon malihid aada waxa hoose xaqiiqada iyo waxaa dee sida waaqacaad iyo wax kaa qarsoon aada ku ogaatid oo inagu daahirkaasun baan arki karnaa ilaah baa subxaana watacaala waxyaalaha og bal markaa iyadoo ay waxaan isbedeli karaan oo san aada dee uu kuu sheegay aanay noqon ahayn ayaa haddana adigii dee run baad u malaynaysaa mala adagoo adigaa ka aqbalaya ku dhaqmaya qowlkii axaadiisna waa taas oo kale oo dee raggan ruwaada ah ee bal imaka cadaala ay usugnaatay waa ruux muslim oo baalig oo caaqil oo fisqi ka nabadgeliya khawaarim almuruuc xadiis inoo soo wariyey dabdigiisuna aanu ruux mugafal oo dabdi xun ahayn haddana dee ruuxani macsuum ma aha kadibna macsuum kama oo ruux kastoo bashara dee ambiyadii iyo taas mooyaane beeni way ka dhici kartaa iyo macsi oosa macasio kale un jid kale khada'na dee ruux ka badbaada ama nisyaanu ibnu aadami maba jirayo ruuxka ilowgu ruux kasta uu ku imanaya dadna sifay u tahay dadna waa wax dee marmar kaba dhacaya uun marka waxaa dhici karta arrintan uu soo wariyey inaanay sideediiba ahayn oonay sideedii waaqaca iyo nafsul amarka intaas way dhici kartaa laakiin taa laynaguma kalifin inagu waxaan dee daahirkaynu ogaan karno ayaa laynaguma kalifay kol haddii umuurahani ay noo taam noqdeen inaan ku camal falloon ku dhaqanaa meeshiiba iman waaqicina kolkol uu kaba dunaanaya bal marka haddaba waxaa laleeyahay marka xadiidka saxiixa la leeyahay macnuhu waxa weeyaan shuruudda aynu soo maraa laga helay wey ee maha macnuu buu xaqiiq ahaan ku yahay oo dee ruuxii khada waa ka dhici karaa ruuxan nisyaan baa ka dhici karaa bal kadib baa kaba dhici karaa marka laleeya waa daciifna macnuu maaha waa been waayo haddii arrintu waaqac iyo nafsul amar laga hadlayo taqsiimyadan aynu soo haynaaba may jireen xadiidku labun buu noqon laha mid saxiixa iyo mid beena xasanna ma jireen daciifna maba jireen waayo hadalka rasuulku ina maraatib ma lahay waa martabo keliya wixii ama waa run ama waa been bal markaa ama waa wax jira ama waa waxaan jirin buu noqon laha labadaasun buu noqon lahaa haddii waaqacayo nafsila marka leeyahy macnuu waxa weeye marka laleeya waa daciifna shuruudii aqbalka ayaa wax kamida la waayey ee maha macnuu inaanu asal lahaynoo ruuxii lagu yaqaanay kadib waydheg weligiiba inu been sheega maayo inuu run sheegaa meeshu waa suurtagal ama waaba iska badan tahay ba taas waaba iska dhici kartaa ruuxii xifdimo lagu yaqaanay dee weligiiba waxma khadao oo khada iyo sahwi kama dhace kolkol wixii wuu badiyaa haddana waa tad aan kaba tegayno ninkani waa nin muqafala ama khada badan aan odhanayno bal markaa waxa ay tahay waaqica ma aha iyo nafsul amarke macnuhu shuruudiiba ama la helay ama la waayey intaas weeye allahuma meeshii maxaa soo baxaya dee xadiidkii isagu mutawaatirkaa waa inoo dambeeya xadiidkii qaraa-in kale ay laba socotayaanu xad mutawaatirba gaadhin be saan dee sharx nuqriya aan kuba soo maray ee keenaya waxyaalahan inay fogeynayaan ixtimaalaadkan imanaya meesha kaba saarayaanna iyadna cilmi waa faa'iideynaya ee waxyaalaha kale dee waa tan daniga uu inoo faa'iideynayo ee waana wax marka la eego xag tacabud ahaan iyo umuurahaas iyada loogu dhaqmayo intaas buu inoo sheegaya oo wuxuu uhi wabisaxiixi ay waqasaduudhan waxay ula qasteen oy ula jeedaan marka la eego culimada xadiidku bisaxiixi saxiixa anaa bisaxiixdu waa biqowlihim hada xadiidun saxiix wdaciifi wabidaciifi daciifko biqowlihim hada xadiidun daciifun fii daahirin waa daahir alisnaad waa waxaan isnaadka korkii ugaba muuqday ayee maaha nafsul amarka waayo khada iyo nisyaan cala siqa waa ku banaan yahay kan kalena xifdi iyo dambi waa dee caadi waaba ka iman kara lalqadca lalqadca la anahum ma aha arinku anahum muxadisiintu qasaduu inay hadalkaas saxiixun ama daciifun ay ula jeedaan alqadca goyn ay goynayaan ay jasminayaan o leeyihin nafsul amarka iyo waaqaca iyo xaqiiqada ayuu saa kuba yahayba wax waa isbedeli kartaa taas waalmuctamadu qowlka muctamadkiina waxa weeye haddaba raajixi imsaakuna ka joogsigeena aan ka joogsano ka af haysanoon afkeena ka haysano weeyoon ka joogsano kafna can xukminaa xukumkeenna aan xukumayno aan ka af haysano oo afkeenna aan ka haysano ama aan ka joogsano calaa sanadin markaan aqriyaynay wasanka calaa mabeydka ku inshaadina calaa sana sanad iyo qad baan lahayn tan hore xarakadeedu taa dambe lamid maaha xagga icraabeede waa calaa sanadin sanad korkii inaan u xukumno biannahu sanadkaasi asaxu ay asaxu asaaniidi asaaniidoo dhanka ugu sixo badan inuu yahay mutlaqan xaal yahay iyadoo la idlaaqay oo ujeedadu aan saxaabi gaar ah asaaniiddii wax lagaga wariyey aan lagu qaydin magaalo gaarana aan lagu qaydine la yidhaaha asaaniidoo dhanba isaga u sixo badan oo ugu darajo sarreeya inaan sanad u xukumno inaan kaba joogsano ayaa muctamad ah taasi waa qowlka muctamadka wuxuu leeyahay waxaa la doortay oo dee qowlka sawaabkaana kollay ah raajix halkan ee muctamadka isnaad mucayana waa isnaad si asaaniidday nooga soo socotaba mucayana inaan la odhan oon loo xukmin inuu asaaniidoo dhanka ugu sixo badan yahay sababtuna waxaa weya maraatiba sixa tafaawudkan ama kala tagsanay ay kala tagsan tahay waxay dee ka dhalanaysaa isnaadkan gaarkii makansiga uu makansaday shuruudii sixada de waana suurtagal ma ahaba ama waa aad bay u adag tahay bal raawi kasta oo ruwaad sanad kamida ama sanad mucayana kuba sugan inuu raawigaasi shuruudii sixada xaggii dabdigii iyo cadaaladii iyo umuuraha sidqaankii heerkii ugu sarreeyey kaba gaadho cid ruwaad oo la wadaagsanaysa ana aanay jirin ruwaad oo dhanba kaga wada mudnaado oo haddana raawigi kale ku xigay raawigi kale ku xigay tarjamada isaguna wasfigaas uu noqda waa wax mutacadira saas daraaddeed iyadoon la qaydahayn in la yidhaha sanad baa asaxul asaaniida in laga joogsadaa mudan laakiin haddana taasi may dhicin oo culimadu ijtihaadaadkood iyo baydaahdanayskoo barhkood baa dee dhex galay arrintii oo muxuu yihi wlmuctamadu qowlka muctamadkii imsaakunaa afhaysigeena weeyaan afkeena aan ka haysana ama aan ka joogsano kafuna can xukminaa xukumkeena aan xukumayno calaa sanadin sanad mucayana biannahu sanadkaasi asaxu ay asaxu lasaaniidi asaaniid oo dhanka ugu sixo badanayo mutlaqan xalayka iyadoo dee laba idlaaqayo ujeedada aan tarjamo mucayana lagu qaydayn ama beled mucayana aan laguba qaydayn laakiin waqad khaba way muquurteen way dhumbadeenoo b bihada alxukm oo wuxuu kaba dhigay si wax dee ruux biyo dhex dabaalamayo oo kaleo ruuxaasi si caadiya uma soconayo waayo meel halku lugta dhigi lahaa war uma hayo waxyaalahaas oo kale oo adigu shaygii macquulkaabuu wax maxsuusa kuba bad ku shabahay bal waxa weeye waxay waayoona cibaarada dee ibnu saraxyo kaba cabiray hadda iyadoy taasi jirto qoom muxadisiintii kamid ahaa ayaa ma umaydoodii amadiiba kaba mid ah xufaada ahaa ayaa xukum ay asaaniidda ay u xukumaan mucayankaas inuu asaxul asaaniid yahay oy asaaniiddiisaa ku kala fadilaan bay dhex galeen oo aqwaashoodina markaa ay iska khilaaftay oo aqwaal kala duwan ayaaba lagaba soo naqliyey waana kan barhkoodii noo sheegay oo wuxuu uhi waqad khaaba waa dhumbaday oo bihi bi hada alxukmi oo muqoortay dhex galay weeye uu ka hadlay xukumka caynkaasi isnaad loo xukumayo asaxul asaaniid inuu yahay qowman qowm xufaadii kaba mid ah oo faqiila waxaa la yidhi maalikun imika waan iska tanwiinsanaynaa markii hore maaliku baan lahayn wasanka daraadiye faqiila waxaa la yidhi asaxul asaaniidi asaaniida ka ugu sixo badani maalikun maalik ibnu anas weeye oo can naaficin naafic kaba warinaya isaguna bimaa biladii kii uu warin rawaahu uu wariyey oo annaasiku ninkii caabidka ahaa cibaadada badnaa ee mawlaahu naafic mawlihiisa ahaa mawlaana muctiqiyo muctaqa labadaba waa la yidhaha maanta waa muctiqi oo dee ibnu cumar isagaa xoreeyey naafic waa mawlihiisii haddaba waxay bacd alculamaa waa bukhaariba qowlkiisii ay yidhaaheen asaxu alasaniidi waa maalikun can naaficin can ibn cumar macnaa waa sanadkaas malik naafic ibn cumar oo wax kala warinaya ayaa asaaniid ugu sixo badan bay yidhaaheen waana silsiladay kaba cabireen silsilatu dahab yidhaaheen marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakhtar dooro adigu haddaad doonto inaad sanadkaa ruux usii biirsato waayo imika waa dee malik can naafic can ibni cumar baad haysataa inaad tarjamada sii kordhisaa doontay ama sanadkoo ruuxu kusii kusoo kordho wakhtar waxaad doorataa halkan isbedel baa dhaca xataa sharaxa waa caadi ee matniga ayay isweydaarsan yihiin waayo bal waxa weeye xataa laqbad marka laega inshaadku sidan kuma hagaagaye canhudu xaysada ayaa ka horeysa canhudaa dambaysa imika halkan laakiin waxay noo dhacay siyarweydaarka yare xagga dabcada ka dhacay iyadoon sharax cibaaradu dhicin oo sharaxa waa caadiya wakhtar dooro adigu weeye haddaad doonto in ruux lagu sii kordhiyo xaysu meeloo yusnidu uu warinayo canhu can maalikin maalik uu wax ka warin ashaaficiyu markii hore ashaafici baan lahayn ashaaficiyu shaafici uu kaba warinayo oo bal waxaa haddaad doonto tarjamada in ruux lagu sii beeriyo waa si abi mansuur yidhi in bal markaa waxay noqonaysaa cidda kusoo biiraysaa waa shaafici o dee waxaa laysla meel dhigay dadkii isaga imaam malik wax kaba wariyay dee ninkii ugu mudnaa inuu yahay shaafici ajalu man rawaa can malikin marka waxay noqon shaafici can malik can naafic can ibni cumar wakhtar dooro oo xaysu meelo macnaha haddii aada doorato inaad ruux kusii siyaadiso waxaad doorataa xaysu meeloo yusnid uu warinayo oo canhu can malikin ashaaficiyu qultu waxaan idhi ciraaqi baa odhanaya wa canhu axmedu haddii aada doorato haddana tarjamadii in lasii korniyo oo sanadkii ruux kale lagu sii daro wakhtar halkiisi iska soo qadaro wakhtar waxaad doorataa haddaad sidhaha ruux kale kusii diiri xaytu meelo sida uu warinayo axmedu axmed ibnu xambal canhu can ishaaficiyi bay ka damaan noqon oo wa canhu axmed ey wakhtar dooro haddana haddaad ruux kusii door doonto inaad ruux lagu sii diiriyo xaytu meelo yusnidu uu warinayo oo canhu can ishaaficiyi axmedu axmed marka muxuu yahay kollay macnaha iyo beydkiya waa iska wada daahir laqbadooduba eewaxa ay tahay uun xadiidkii imaka bal markaynu eegno walow ay tii in lagaba mudnaa son haddana culimadii taa kumay joogsan aqwaalo kala duwan oo ikhtilaaf ku sugan yahay oo ninba bal sanadku u arkayay ta ugu raajaxsan barhkoodna dee beledkooday aada u yaqaaneen asaanidiisa kuwii ugu mudnaa beledadii kalena saa umay si dee macrifadooda beledkooda yaqaanaan taa labay mid ahayn bay fadileen kuwii beledkoodiibe ayaa waxaaba la yidhi waa bukhaari qowlkiisii asanid waxaa ugu sixo badan malik can naafic can ibni cumar markaa aynu doonno inaan sii kordhinan tarjamada sii dhamaynana shaafici ayaa kusoo biiray haddana axmed sababtuna waxa weeye imaam malikna dadkii wax ka wariyo walow ayma aada u badan oo boqolaal iyo kumayaal ah iyo dad badan oo ay kaba wariyeen dad aada u waaweyne ay meeshii jiraan xagga marka la eego xadiidkiisana rag badan oo dee sooba naqliyo muwada'aadna dhowr muwada'a baa maanta madbacaysan be ay jiraan oo haddana dee imaam shaafici marka la eego sifaadkii kala dunaay u kulansaday isagaa ugu waaweynaa ugu weynaa raggii laba kulmay shaafici markay noqotona dadkii wax ka wariyey dee axmed ayaaba ugu mudan oo cid isagu halkaa dee la rusliiba maba jirto saa daraaddeed sanadkii muxuu noqon axmed can ishaafici can malik can naaficin can ibni cumar kale imaam axmedna sanadkii musnadkiisa aada u ballaadhan xadiid keliya ayuu sanadkaa kuba wariyey axaadiid kale ha jira laakiin sanadkaasoo saa isdaba gashan oo axmed uu warinayo shaafici ka warin malik can naafic can ibni cumar xadiid keliya oo xaqiiqaan afar xadiid oo bukhaariba afar bee kala duwan weeye oo wada beycun kuba tacalluqsan laakiin isagu jamcisan imaam axmed ayuu kuba wariyey sanadkaas imakaan hayno wa canhu axmed wajazama bnu xambalin bisuhuri can saalimin ay can abiihi lbari wajazama wuxuu jazmiyey gooyey ibnu xambalin imaamkii inu xambal waa axmed ibni moxamed ibni xambal waxaana lamida zamiilkiisii isxaaq ibnu rahaweyhisna waa qowlkiisi bizuhriyi zuhri buu jasmiyey macnaa liana asaxa alasaniidi leh asaniida ka oo ugu sixo badani inuu yahay azuhriyu zuhri oo can saalimin saalim kaba warinaya ay can abihi saalimnayuu ka warinaya ay can abihi aabihi aabihiisii albari muxsinka ahaa fii kuli acmaali alkhayr waa naasig imaamkii hore naasiga uu markii hore kaba cabiray waa ibni cumar oo kaa hore mawlihiisii baa ka warinaya naafic kana inankiisii saalim ayaa kaba warinaya saalim ibni cabdillahi ibni cumar bal taasna waa la yidhi oo bal waxa weeye de waa ikhtilaafkii culimada dhexdooda dhacay idilaafkii halkan kaba dhacay markii ay dee qoloba ay sanad fadileen imaam axmed iyo imaamkii kale isxaaq ibnu rahawey iyaguna waxay fadileen oy ku tiriyeen asaxa alasaniid inay tahay kollay midkoodna ajwad alasaniid buu kaba cabira waa isla macnee zuhri wixii uu warinayo ama zuhri oo ka warinaya saalim saalimna cabdillahi ibni cumar zuhrina waa imaamkii dee waxa weyan xaafidkii waqtigiisiiba ahaa balkaasna waa qowl kale ee hayso wajazama bnu xambalin wuxuu jasmiyey bisuhriyi biana asaxa alasaniidi azuhriyu oo can saalimin saalim ka warin ay can abihi aabihiisi albari muxsinka ahaa waqiila waxaa la yidhi oo dee culimada qaarkood ay iyagu kuba tegeen waa cabdirazaaq qowlkiisii abubakr ibn abi shaybana waa laga soo naqliya qowlkan zayn lcaabidiina waxaad halkii waad asaxdaad iska wadanaysaa asaxu lasaniidi asaniida ka ugu sixo badani zayn lcaabidiina dadkii cibaadaysanayaba ninkii quruxdooda ahaa weeye oo can abi aabihii kaba warinaya zayn lcaabidiinna waa imaamkii shahirka ah ee aalubeytka aimadiisii ama waqtigiisii ninkii ugu mudna ahaa cali bn xusein ibnu cali bn abi aalib weeye zayn lcaabidiin baa la yidhaha haddaba waxaa la yidhi ba asaaniid waxa ugu sixo badan zayn lcaabidiin oo can abi aabihii ka warinaya kollay ninkan mucaliqa maxmuud rabiica xagga hoose adigu taxqiiqa leh xagga hoose raqamku qabtay wuxuu leeyahay fi nadmi can abihi bixadfi lyaa lilwasn ee kollay wasni looma baahno maanta oo luqa iskaba jirta macruuf oo luqata naqsi ay dhaahaan oo asmaada khamsada ya-da kaba tuurta taa luqadeed weeye sida beydkii shahiirka ayadee naxwaduba ay soo qaadanayeen halkan بأبيه اqتdى عaلي في الكرم وmaن يشhaaبه أbه فmا ظلم taas weey waa luqadii kale kuba socdee imika halkan wax wasan ku qasbay maahe luqa shirta carbeed oo ah luqata nqصi oo xruftan ama laba gooyo xarfu cilah can abihi aabihii uu kaba warinaya aabihiina waa kuma waa xusein asibqi weeye xusein ibnu cali isaguna can jaddihi awowgii uu ka warinaya awogaasna waa kuma waa cali bnu abi aalib oo bal cabdirazaaq iyo abubakr ibnu abi shaybana waa laga soo naqliyey waxay yidhaaheen sanad waxa ugu sixo badan zayn alcaabidiin can abihi oo xusein ibnu cali can jaddihi oo cali bnu abi aaliba walxaadu markaa welibana sanadku intan kuma dhame walxaal ibnu shihaabin wawdan iskala xaalayso walxaal ibnu shihaabin ina shihaab canhu yarwi uu warinayo canhu waa can zayn alcaabidiin bihi bi hada sanad sanadkan uu kagaba warinayo oo macnaa waxa weeyaan zuhri baa laba meelood inoogu sugan oo xaggan asax alasaniida axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwe waxay idhaaheen asaxu alasaniidi azuhriyu can saalimin can abiihi ibni cumar weeye ama cabdirazaaq iyo ibnu abi shaybana laga soo naqliyo waxay iyagu yidhaaheen asaxu alasaniidi azuhriyu markaa waa azuhriyu can zayn alcaabidiin can abihi can jaddihi taas weeyaanoo markaa zuhri baa ah ninka zayn alcaabidiin ku xiga ee xadiidka kaba warinaya maaha nin kale hadduu sanadka ku sugan yahay zayn alcaabidiin oo markaa waqiila waxaa ilah zayn alcaabidiin asaxu lasaniidi zayn alcaabidiin oo can abihi abihi kaba warin can jaddi wabnu shihaabin walxaal ibnu shihaabin ibna shihaab canhu waa isaga uu ka warinaya zayn alcaabidiin bihi bi hada sanadi sanadkana wax kaga warinaya balkaasna waa qowl awfa bnu sirina can isalmani canhu can isalmani canhu aw ilacmashu can dishani markaa wuxuu yihi awdan bayna leeya mashaarixaya naadimku waa sheekh keriya raximah llahu tacaala waa xaafidkii ciraaqiye takhiirna maaha shakina maaha waa tanwiic ilkhilaaf macnaa khilaafka ayun baa tanwiiceedo macnu waxa weeyaan wowbay laba mid tahay marka halkana macno wowbay leedahay oo waxa weeyaan awfadnu sirina bal hadalkii horeba inoo soo dhigo waqiiladii iska soo dhigo o kale halkan qiiladuna maaha qiiladii tabciifka iyo loola imanayo waa aqwaashii jirtay un waqaala fulan qaala ilaaqo walaalihiisa kale kuma dhacaana waa isaga waa maxamed oo can isalmaniyi waa cabidatu salmani kaba warinaya waa nin taabici oo weyn hay barhkood idhaaheen kaada an yakuuna saxaabiyan oo waayo rasuulka ilaahay xayaatadiisii uu islaamay waanu soo gaadhin un waa soo gaadhi kari lahaa mala waaba kusoo talagale laakiin geeridun baa kaba hor dhacday haddaba in markaa ninka cabidatu salmani oo cabida ayaa la idhaha cayntiisu way kasirsan tahay salmanna laantu way sukunsan tahay cayntiisu way fadxisantahan leeya cabida waayo waana jilib reerka muraad la yidhaaho kaba mida salmaanto can isalmaniy oo canhu canhu wa ayo damiirka u celi can jaddihidii waa can caliy ibni abi aalib oo waxaa la yidhi oo iyadana halkan bacdigood yidhaaheen sanad waxa ugu sixo badan ibnu siriin oo waa camr ibnu cali alfallat iyo cali ibnu madiniya sulaymaan ibnu xarbiya raggaasa halkan isuguba tegay oo kaba warinaya cabidatu salmani isaguna cali bnu abi aalib kaba warinaya kaasna waa qowl oo aw amase fa bnu sirina fa asaxu lasanidi ibnu sirina can isalmaniyi canhu can caliyin oo waa jaddigaa hore aw ilacmash amase awda waa ti un litanwiic alkhilaaf weeye waqiila waxaaba la yihi asaxu lasanidi alacmashu acmash weeyo candi shani shaniga kii u saaxiibkaa kolley dee marka wasanka ama beydka la aqriaya ahamsada waa la iska tasiirin waa xaal ka weyn kii u saaxiibka ujeedadu waa sifada mudan ee xag cilmi iyo xag camalba isagu lahaa oo ayo ah annakhaci ah isagu nakhaci waa ibraahim ibnu yaziid ibnu qaysin nakhaci kaas oo can ibni qaysin ka warinaya ina qays ina qayskaasoo calqama isagoo calqama ah oo dee kolley wasanka markaa aqriyaysaan tada lama asalahaan lama aqriya ha-un bay noqonaysaa tii waqfiga oo kale calqama can ibni mascuudin isaguna ina mascuud kaba warinaya bal waa qowlkii ugu dambeeyey aqwaashi uu sheekhu inoo soo naqlinayay oo waxaa iyadana halkan la yidhi oo bacdigood ay yidhaaheen oo waa yaxya ibnu maciin qowlkiisii eh waxaa asaaniid ugu sixo badan alacmash can ibraahim annakhaciy can calqamata bni qaysin innakhaciyi can cabdillahi bni mascuud waa sanadkaas isagu reer kuufa ah ayaa asaaniid ugu sixo badanna waa la yidhi bal markaa wuxuu leeyahay sheekhu waa lumcanaano mancan ma muhimto waa ziyaado uu isagu leey la dheeriya culuum alxadiid ninkii caam yeelay qolooyin kasta ma caam yeelaya ujeedadu ma habboona in la caam yeelaa oo qoloba waa kun mid ay raajax yeeleen weliba aqwaal kalena way jirtaayo inta kaba badan dhowr iyo toban bay gaadhi doontaa ama ay gaadhayba laakiin adugu canaano ayuu leeyahay ciddii caam yeeshay ee sanad tidhi sanadkaasi asaxu asaniida isagoon qaydin iyada haddii la qaydo sharaxay idinkuba sugantahay bal qaydiye saasi way ka dhowdayo iyadoo la yidhaha abi hureyre asaaniiddiisa kaasaa ugu sixo badan reer maka asaaniiddooda kaasaa ugu sixo badan waa in yaroo kooban oo lakala raajax yeeli karo o lakala fadili karo laakiin tan ishkaal weyn baa kuba sugan waa ruuxani kolley si uma dhacayso saa arrintu ma noqonayso bal markaa lumcanaana man camamahu ruuxii caam yeelay bal markaa taas bu iyada asaaniiddii imaka ayuu iyo umuuraha inoogaba sheegay inta kalena idinkaa xaggan sharaxayo eegan doona kolley tan ka faa'iidaysanaa kor haddii laleeyahy waa lagaba rooyey middaan kaba faa'iidaysanayo asaaniidda culimadu ay iskuma khilkhilaafeen dhexdooda ay iskuma khilaafeenen laakiin loo xukmiyey asaxul asaaniid inay tahay dee markay tacaarud yimaado sanad aan cid ahal cilmigii ama aimmadii xadiidka ka mida oo u xukumtay inuu asaxul asaaniid yahay aanu jirin iyo sanad markaa noocani markay isqabtaan xadiid lagu warinayo la jamcin kari waayo tarjiixii kollay awjuhdiisii way soo gelaysaayo sanadkaa asaxul asaaniid axad ayimadii kamida u xukumay marka uu ka raajaxsanaan sanad aan axad ayimadii kamida asaxiyo u xukumin inkastaba saxiixaade markaa taa waa faa'iidaan kama helayno laakiin dee taasna waa waqtiyo kooban iyo tacaarud agtii ama bal waxa weeya marka kale kollay khadar weyn baa kuba sugan oo arrintu taa maaha wa xaroon in la iskaba daayo markii horena wuxu uhi walmuctamad iminkana waa luman camabo bu uhi marka haddii la khaas yeelayna xagga hoosaa bal waxyaalihii lagu khaas yeelay iyo ciddii taa tidhi ay yar bal markaa idinku sugnaasaa waa yar eegan doontaan siaa labada bayd u raaciyeen asaxu kutub alxadiid kutubta xadiidka kii ugu sixo badnaa awalu man shaksi kii ugu horeeyey oo sanafa alifay fi saxiixi xadiidka saxiixa oonay wax kale ku jirin weeye isagu alifay waayo imaam malikba muwadaciisa waxyaalo way ku sugan yihiin laakiin balaaqaad iyo maraasiir iyo waxyaalo kale ayaa dhex socda haddaba awalu man shaksi kii ugu horeeyey oo sanafa alifay fi saxiixi xadiidka saxiixa kitaab uba dejiyey muxamedun bukhaari weeye wa khusa waana la khaas yeelayoo bukhaari bitarjiixi tarjiix isaga laga raajax yeelay ciddii kale iyaguna kitaab saxiixa dejisay oo dhanba laga raajax yeelay kitaabkiisa la yidhi isaga kutubta dee dadku ay alifeenka ugu mudan ah taas baa laguba khaas yeelay wa muslimun muslimna bacdu ay bacda albukhaariyi bukhaari dabadii buu ahaaday wadciga waa yahay oo isaga ka da-yaraa oo dabadiibuu alifay kitaabka oo bukhaari baa ka hor alifay xagga rutbadana dabadiibuu yahay oo dee kitaabka bukhaari iyo kitaabka muslim magacan saxiixa kaba wada dhexeeyo asaxal kutubna haba wada noqdeen labadoodu ee laakiin bukhaari baa kitaabkiisu ka horeeya uu ka raajaxsan yahay kitaabka muslim asbaabo iyo umuuro kala duwan ay culimadu tiriyaan taa dhe markaa bacdudu waa wadciga markay noqoto waa ta'liiftii iyo markay noqoto xagga rutbadaba dabadii buu ahaadayba wa bacdu algarbi mudaaf iska qadaro wa bacdu ahli lgarbi nimankaa maqribka u dhashay ee ahli lmaqrib waa culimadii ahlumaqribka bacdigood oo mac abi caliyin abi caliyi naysaburi maci oo isagu mashaariqadii ahaa ama reer naysabura waana imaam macruufa oo xaafid ahaa oo xusein laba yidhaaho ibnu cali bal markaas in oo isagu waxa weeye xusein ibnu cali laba yidhaha xaakim iyo sheekha oo nin xaafid ah xaafid casri abi cali maciisa ahaaday fadaluu way fadileen daakan kan uu ishaaraya oke waa muslim bay fadileen oy bukhaari kaba horreysiiyeen oo isagoo abi calina wuxuu ihi sidaan sharxu nuqbo kuma soo aragnay dee dhulka ama samada hoosteedaba kuma sugnaa kitaab ka sixo badan kitaabka muslima cibaarada hadduu doonto ay keeni kartaba inuu leeyahay kitaab ka raajaxsanimo jira kitaab la siman baa jira hataa cibaarada ay keeni karto walow meesha muuqata inuu tafdiil ugaba jeeday kuwo kalena way fadileen walow bacd alculamaa ay tawjiihiyeen oo dee ay ku tawjiihiyeen xagga tartiibta iyo wadciga iyo sancada ayuu kaga mudan yahay taas iyo sixada ma aha marka wuxuu yihi wabacdu wa bacdu algarbi wa bacdu ahli algarbi ومع أبي علي أبي علي نيسابوري معي سادي حافظكاس فضلوه way fadileen daa muslim bay fadileen low nafaca hadduu wax taraya weeye dee tafdiilkaasi te waaba laga aqbali lahay laakiin wuxuu tarayaa ma jirto waa qowl la celiyey oo culimadu ay halkan kuba radiyeen oo ay yidhaaheen may ee arrinku taas ma aha haddii loo jeedo tartiib iyo waxaasna waj kaley noqonaysaa laakiin sixada waxa u laabmiya asixiyada kitaabka muslim baa kaga mudan bal taasba weeye ayay yidhaaheen oo hadalkaasi hadduu waxtaraya waa la aqbalay lakin dee mid waxtaraya maaha taas bui labada bayd awalu man sanafa fi saxiixi maxamedun wakhusa haddii imaka halkan ficilkan dee lagaba dhigay imaka ficlamar waa noqon kari lahaayeen lakin waa imaka waxaan kuma de wakhusa waa la khaas yeelayo kitaabka bukhaari bitarjiixi tarjiix la raajax yeelo muslimba laga raajax yeelay iyo dee wixii kaleba wa muslimun muslimna bad bacd albukhaariyi wadci iyo marka la eego rutbada wa bacd lqarbi wa bacd ahli lgarbi oo mac abi caliyin abi cali maciisa aaday fadaluu way fadileen da muslim low nafaca haddii bal tafdiilkaasi wax tarayo laakin dee waxba nu tarahayn oo lama aqbalin bal marka waxa weeye un kolley cibaara yar safxada labaad markana soo rogataan ayaa waxaa dhacay markuu dee hadaladii soo naqliyay oo bukhaari dee hadday yidhahaan isaga xagga sixada uga saxiixsan muslim qowlkaasi inuu marduud yahay calaa man yaquulu ayuu yihi calaa kulli xaalin sadarka labaad fa kitaabahu waxaanaynoo dee kitaabahu baa taalo kolley aliftii waa taa tasniyaysana sababka waxa weeye fa kitaabaahuma waa labada sheekh weeyaan waa bukhaari iyo muslim labadooda kitaab kitaabaahuma weeye halkaasi asaxu kutubi alxadiid kutubta xadiidka iyaga ugu sixo badanba weeye hadalkaa shaafici uu yihi kitaab kitaabka maalik ka sixo badanna ma jirana dee waxay noqonaysaa uun waa intii aan labadan kitaab soo bixin walam yacumaahu walakin qala maa cinda bni lakhri minhu qad fatahuma wallah subxana wa tacala calam